subax jimco ah oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
subax wanaagsan mar kale bisha sebtembar waa sideediyo labaatan sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo jacfar kukaay
qodobada ah aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mida dhegaysi la xidhiidhaha eedo loo jeediyey garsoore sugaya inuu ku biro maxkamadda sare oo koongareeska maraykanku uu shalayto qabtay
run ahaantii ninka garsooruhu waxaa aad iyo aad uga muuqatay inuu aad u xamaasaysnaa cadhaysnaa oo cadho fara badan baa ka muuqatay anigu waxaan dhigi karaa markaan isku soo koobo aad iyo aad buu isu difaacay oo difaac adag buu muujiyey wuxuu si toosa u weeraray xisbiga dimuqraadiga sanataradiisa iyo madaxdiisa
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddi ka tirsan aqalka hoose ee koongareeska maraykanka oo isna dhegaystay warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karayo dhibaatada haysata muslimiinta roongaha
shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo weli ka socda magaalada new york ayaad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka ayaan sidoo kale idin haynaa marka horese warkii caalamka maamulka dalka cameroon ayaa baadhaya dembiye waaweyn oo eg inuu geystay ciidanka dowladda ee dalkaasi dembiyadan ayaa la sheegay inay ka dhaceen waqooyiga fog ee gobolka waqooyiga fog ku yaalla ee dalkaasi milatariga maraykanka ayaa ku baaqay isla xisaabtan hase yeeshee sheegay inuu sii wadayo tababarka uu siiyo ciidanka dhigiisa cameroon afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka sheril clinkel ayaa sheegtay in dowladda cameroon ay qaaday tallaabooyin ay kor ugu qaadayso daahfurnaanta iyo wax ka qabashada xadgudubyada waaweyn ee xuquuqda aadamaha ee la sheegay in la galay hase yeeshee miss kinkel ayaa sheegtay in dowladdu ayna soo bandhigin macluumaad gaar ah oo ku saabsan baadhista ay sheegtay inay arrintaasi ka sameynayso
ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa iiraan ku eedeeyey in ay gudaha magaalada tehraan ku leedahay dhismayaal qarsoodiya oo ay ku farsamayso hubka nukliyeerka isagoo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay hortooda ku faahfaahinayay sawiro iyo khariidada aagga ah turqus abaad ee magaalada tehraan ayuu sheegay in iiraan aanay ka harin ujeeddadeedii ahayd horumarinta hubka wax baabi'iya waxa uu ku dooday in iiraan ay dhismahaasi u adeegsanayso kaydinta cadad aad u badan oo ah qalabka iyo agabka barnaamijkeeda nukliyerka ee qarsoodiga ah netanyahu ayaa xusay in wakaaladda tamarta nukliyerka adduunka ee i a e a la yidhaahdo iyo hay-ado kale oo dhinaca sirdoonka ah uu gaarsiiyey xogta dhismahan waxaanu wakaaladda caalamiga ah ka dalbaday in ay si dhaqso badan baaritaan ugu samayso wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jawaad zariif ayaa gaashaanka ku dhuftay warka netanyahu isagoo ku tilmaamay bandhig faneed aan qiimo badan ku fadhiyin iiraan ayaa si joogtaa u beenisa wararka sheegaya in ay ku howlan tahay horumarinta hubka nukliyerka halkaad weli nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a jimco wanaagsan ayaannu idin leenahay dhegaystayaal guddi-hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka ayaa shalay dhegaystay dacwad la xidhiidha faraxumayn la sheegay in garsoore lagu magacaabo bred cavano uu u geystay christine blasi ford oo bare ka ah jaamacad ku taalla gobolka californiya waxaa lagu eedeeyey inuu faraxumeeyey xilligii ay dugsiga sare wada dhiganayeen haddaba faahfaahinta dhegaysigii shalayto iyo waxa lagala soo baxay hadaladii labada qof ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinleh oo ka howlgala gobolka minneabolis gobolka minnesota aan idhaahdee ee dalkan maraykanka
waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaadu run ahaantii waxaa shalay meesha ka dhacay waxa weeye dhegeysi lagu baarayey eedeymo ay soo jeedisay gabar haween ah oo tiri ninka u tartamaya ama loo soo magacaabay in uu ka mid noqdo maxkamadda ugu sarreysa dalka in uu faldambiyeed ka galay oo uu faraxumeeyey oo uu isku dayay inuu kufsado dhammaadkii ama bartamihii sideed bilowgii sideetamaadka mar ay ku wada jireen iskuulka sare oo dugsiga sare ay wada dhiganayeen marka gabadhaasi eedeymaha ay soo jeedishay baa waxay keeneen in la qabto dhegeysi oo aqalka sare ee sanadka lagu qabto iyadii baa la dhegeystay waxaa la dhegeystay sidoo kale ninka u sharaxan maxkamadda sare bred cavano marka meesha dhegeysi adag oo aada le oo la faguray arrimahaas ayaa ka dhacay waan gartay haddaynu dhegeysiga mid mid usoo qaadno waxaa ku horumartay gabadha doctor ford sidee hadalkeedu ugu ekaa markii ay hadalka jeedinaysa iyo markii su-aalaha la weydiinayaba run ahaantii iyadu waqti subaxdii hore ah ayuu bilowday tobankii subaxnimo markii waqti washington ahayd bay bilowday iyadu inay markhaati furto oo ay hadasho waxay noqotay qof runtii aada iyo aada loo rumaysan kara ayay u muuqatay waxay u muuqatay inay run sheegayso marar badanna ilmo ayaa kusoo joogsatay oo hadalkeedu xataa waa uu ka googo-ay iyada oo runtii qiiroonaysay oo aada moodayso inay runtii aada iyo aad ay u damqayso ka waranka ay arrintaas ka warramayso marka arrintaasi runtii waxaa la odhan karaa qof waxay noqotay qofkii dhegaysta ama fiirsada ay runtii aada iyo aada ay u rumaysan karaan waan gartay in ay muujisay dareenka ka xumaanshaha wixii soo maray ka sokow daliilo cadcad oo aan ahayn kuwii ay horay ugu soo gudbisay hadday noqoto qareenkeeda amaba ay warbaahinta qaarkeed soo bandhigtay miyay kulankii shalay ku muujisay runtii brocesska ama hanaankan dhegeysigu u dhacay hanaan aada loo xakameeyey buu ahaa oo nimanka republicaanku waxaad moodaa inay runtii diideen ta koowaad in baaritaan fiican lagu sameeyo oo f b i du arrintan ay baaritaan ku samayso waxaa kaloo hor istaageen in caddaymo markhaatiyo ay keensato oo ka baxsan iyada oo markhaatiyadaasi ay noqdaan kuwo sheekadeeda ama xoojin kara ama wax cusub kusoo kordhin kara marka iyagoo saas u xakameeyey darteed ma aanay u suuroobin inay iyadu wax kaloo caddaymo a keento waxay uun run ahaantii gebi ahaan bay isku halaynaysay xusuusteeda iyo wixii ay ka xusuusato dhacdada ay ku tilmaantayna mid xanuun badan ahayd oo ku dhacday oo wakti iminka dee dhowr iyo soddon sano ah soddon iyo shan sano iyo ka badanba wakti ka mida dhacday waxyaabaha qaarkood waxay tidhi waan waan ilowsanahay oo ma ma ma xusuusan karo laakiin arrimaha ugu muhiimsan waa ay xusuusatay marka caddayn dhamaystiran ma ahayn laakiin waxa in la xusuusto ama xusuus mudan meeshani maxkamad ma ahayn waa meel runtii golo siyaasadeed buu ahaa marka caddaymaha qaarkood waxaad moodaa sidii heerkii maxkamadda ma gaaraynin laakiin dhegeysi siyaasadeed buu ahaa saas darteed waxyaaba fara badan oo caddaymaa lama soo bandhigin waan garta haddaynu ka hadalno garsooraha waa garsoora cavana isaga siduu u ahaa dhegeysigii shalay run ahaantii ninka garsooruhu waxaa aada iyo aada uga muuqatay inuu aada u xamaasaysnaa cadhaysnaa oo cadho fara badan baa ka muuqatay anigu waxaan dhihi karaa markaan isku soo koobo aada iyo aad isu difaacay oo difaac adag buu muujiyey wuxuu si toosa u weeraray xisbiga dimuqraadiga sanataradiisa iyo madaxdiisa oo uu ku tuumay inay runtii iyagu waxaan soo abaabuleen loogana dan leeyahay in laga hor istaago inuu maxkamadda ku biiro wuxuu sidoo kale aada iyo aada u diiday oo u daadafeeyey inaan wax luga ku lahayn eedeymaha loo soo jeedinayo dhammaantoodba marka isaga waxaan odhan karaa runtii aada buu madaxweynaha trump ee soo magacaabay iyo xisbiga republicaankuba ugu faraxsan yihiin waxaana suurtagal ah in maanta oo jimco ah codkii loo qaado oo sidaa uu ku ku uu ku taga maxkamadda run ahaantii difaac adag buu galay marmarka qaarkood isaga laftiisu waa uu khiyroonayay oo ilmo iyo waa uu ilmeeyey xaaskiisu waa ay la socdeen waalidkiisu waa ay la socdeen marka waxaan is odhan karaa weli rajadiisu aada iyo aad u xoog badan tahay waan gartay tallaabada xigta arrintan oo dhan dhegeysigii kadib wixii oo dhan la wada eegay maxaa xigaya iminka hadda go-aanku wuxuu u yaalaa runtii guddida arrimaha garsoorka guddi hoosaadka arrimaha garsoorka guriga sanadka ayaa waxay go-aamin doonaan codkii maanta oo jimco ah loo ballansanaa ma sidiisii buu ahaanayaa oo waa loo codaynayaa mise dhegeysigii kadib waxay u baahan tahay arrintu in baaritaano ka badan la sameeyo f b i da iyo loo diro haddii lagu qanco waa siday u muuqata hadda republicaanka ama xisbiga jamhuurigu inay jecel yihiin in maalintan jimcaha ah lafteeda la qabto la qabto codka haddii codkaa la qaado waxaan aad iyo aada u filayaa inuu guulaysan doono haddii laakiin la qaban waayo cid sheegi karta ma laha baaritaano kale haddii la galo dib u dhac baa imaanaya doorashooyin baa soo socda muddo afartan maalmood iyo wax ku beegan ah wakti kale oo qof kale laga gaarsiiye lama hayo marka runtii arrintu way cakirmaysaa haddii si dhaksaa maanta oo jimco ah cod loogu qaadi waayo oo dib u dhac iyo baaritaan kale uu meesha soo galo arrintu aad baa u cakirmaysaa
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinleh waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey isagoo minnesore ku sugan maxamed cabdi xasan
wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba guddi-hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka hoose koongareeska maraykanka ayaa warbixin ka dhageystay weriya greta van sestren iyo stephen pomber oo ka tirsan ururka international crisis group warbixinta guddiga aqalka hoose la siiyey ayaa ku saabsanayd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada haysta muslimiinta rohingya ee dalka myanmar wariyaha v o eda sleta kahog ayaa warbixintan diyaarisay jacfar kukaay ayaa inoo soo jeedinaya
van sasteran waxa ay booqatay xeryaha kokis bazar bangaladesh halkaasoo ay ku jiraan qaxooti rohingya booqashadan ayaa ku beegantay wax yar uun kadib markii uu idlaaday xilligii dabaylaha ee bishii juun waxa ay sheegtay in dhulka ay xeryuhu ka dhisnaayeen uu la gogo'ayay dhoobo ku soo fakatay iyadoo derbiyadu ay ku soo dumeen cooshadaha ay qaxootigu deggan yihiin bulaacadaha iyo dadkuna ay isdhex yiileen sidaasi oo ay tahayna waxaa halkaa weli ku sii nool ilaa siddeed boqol oo kun oo ah qaxootiga rohingaha muslimiinta ah ee dalkooda laga eriyey sababtoo ah waxa ay tiri ma haystaan meel kale oo ay miciinbidaan
dadkan waa layska iloobay dowlad ma laha waa hooy la'aan magacooduna wuu ba'ay waxa ay ku boorrisay xukuumadda maraykanka inay xal dhammaystiran u raadiso shacabka rohingya
haddii wakhtiga fog looga tago xeryahaasi waxay baylah u noqonayaan gaajo waxaanay bartilmaameed u sii ahaanayaan ka ganacsiga dadka iyo in duruufahooda looga faa'iidaysto iyagoo ugu dambayntiina noqon kara xag jir dhibaato abuura
qaxootiga rohingya ee mayanmar ka cararay sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii waxa ay ku biireen kumanaan kale oo horay ugu sii jiray xeryaha ku yaala dalka bangaladesh kuwaasoo iyagana ka baxsaday gaboodfal bahalnimo ah oo ay sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii la kulmeen laba warbixin oo dhowaantan iska soo dababaxay ayaa sheegay in weerarka ay xukuumadda dalka mayanmar ku hayso muslimiinta dalkaasi uu gaaray heer xasuuqa xukuumadda mayanmar ayaa beenisay in ciidamadeedu ay wax xadguduba ku kaceen waxaanay ku dooday in howlgalka milatari ee laga fuliyey gobolka raakhiin uu huriweyto ahaa si maleeshiyaad mayal adag halkaasi looga sifeeyo hase yeeshee warbixinnada qaramada midoobay tii ugu dambaysay waxay sheegaysaa in caddaymo buuxa loo hayo in ciidamadu ay gubeen tuulooyinka roohingaha islamarkaana ay dad rayid ah argagaxgeliyeen stephen bamber waa sarkaal ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga waxa uu xukuumadda maraykanka ku boorinayaa in ay jawaab ka bixiso gabodfalkaasi
kongaresku waxa uu awood u leeyahay inuu fariin taageera ah gudbiyo isagoo wafdi u diraya bangaladesh si ay xeryaha qaxootiga u booqdaan kongaresku waxa uu suurtogelin karaa in maraykanku u bixiyo gargaar dhinaca bini'aadannimo iyo horumarka ah waxa kale uu maalgelin karaa dadaalada u adeegaya la xisaabtanka
dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in gargaar dheeraada oo qiimo ahaan ku kacaya boqol iyo shan iyo siddeetan milyan oo dollar ay siinayso qaxootiga rohingya ed royce oo ah xildhibaan jamhuuri ah ayaa ku bogaadiyey maamulka sida ay uga hadleen foolxumada ka dhacday gobolka raakhiin ee dalka mayanmar hase yeeshee eliot angel oo dimuqraadi ah ayaa ku dhaleeceeyey diidmada ay diiday inay aqoonsato maxkamadda dembiyada caalamiga ah oo iyada u xil saaran qaadista eedaha ku qotoma dembiyada dagaalka gaboodfallada aadaminimada ka dhanka ah iyo xasuuqa
aad iyo aad buu mahadsan yahay jacfar kukaay oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o eda salatak hog ay inoo diyaarisay halkaaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington
subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaannu idin leenahay dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york waxaa weli ka socda shirkii golaha guud ee qaramada midoobey halkaas oo khudbado ay ka jeedinayaan madaxda caalamku haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa sida ilaa iyo hadda uu shirku u socdo ka waraystay waryaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac oo haatan ku sugan xarunta shirka ee magaalada new york waayo maxamed aad iyo aad ayaad umahadsan tahay shirka guud ee qaramada midoobey ay leeyihiin saddex iyo toddobaatanaad saako jimcaha ayuu galay maalintiisii afraad dabcan maalintii salaasadi ayuu soo bilaabmay dabcanna guud ahaanba wadamada dunida waxaa ka qayb galaya wadamo badan oo boqol iyo dhowr iyo labaatan koor u dhaafaya oo ay madaxdoodu yimaadeen qaarkood ra-iisul wasaarayaal bay soo direen qaarkood madaxweyneyaal bay soo direen qaarkood ku-xigeenay soo direen qaarkood dabcan waxaa hogaaminaya wufuudooda wasiirada arrimaha dibadda oo khudbada jeedin doona dabcan way isugu yimaadeen goobta iyada ah waxaana ka qayb galaya wadamo aada u tiro badan oo iyadoo qaarkoodna ay jeediyeen haatan khudbadii qaarkoodna weli la sugayo waan gartay marka saako jimcaha wadamada la filaya inay hadlaan waa kuwe saako jimcaha waxaa la filayaa dabcan wadamo aada u tiro badan oo afartaneeyo ku dhadhow inay hadlaan dabcan waddan kasta waxaa la siinayaa dhowr iyo toban daqiiqo inay madaxdooda kusoo koobaan hadalkooda wadamada la filayo inay hadlaan islamarkaana ay khudbadooda ka jeediyaan golaha guud ee madaxda guud ee fadhida ay ujeediyaan waxaa kamid a wadamada albania koonfurta sudan norway bulgaria denmark dabcan sidoo kale malaysia montenegro greega maxamed wadamo tiradooda afartan ay gaadhaysaa jeedin doona oo dabcan madaxdooda ay halkaasi ka hadli doonaan oo khudbada ka jeedin doonaan dalka soomaaliya ilaa iminka khudbadiisi ma jeediyey hadduusan jeedin goorma la filaya maxamed weli soomaaliya ma aanay jeedinin khudbadoodii caadiga ahayd ee loogu talagalay dabcan siaynu ka wada warqabno sanadkan madaxweynaha soomaaliya ma imanayo dabcan wasiir-ra-iisul wasaarahuna ma imanayo wafdiga soomaaliya ee ka qeyb gelaya shirkan waxaa horkacaya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad dabcan waxay kamid tahay markaas soomaaliya wadamada la filayo amaba qorshaysan maalmaha soo socdaa intaanu shirku gabagaboobin inay jeediyaan khudbadoodii ay ugu talagaleen inay sanadkan laba kun iyo sideed iyo tobanka shirka saddex iyo toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobey ay ka jeediyaan waa gartay cabdi xakiin waxaan ognahay in sanad walba la doorto halku dhig marka dalalka caalamku ay intay isla qaataan ay ka howlgalaan sidii arrintaa wax looga qaban lahaa sanadkan waa maxay haldhigga shirka golaha guud ee qaramada midoobey dabcan sanadkan waxyaabaha aadka diiradda loo saarayo waxaa kamid ah dabcan caafimaadka waxaa ugu muhiimsanaya mawaadiicda ugu badan laga hadlaya laakiinse waxay madaxda adduunku aada ugu soo celcelinayaan ay xoog uga hadlayaan oo ay ku salaynayaan khudbadahooda waxaa la yidhaahdo hogaaminta guud ee dunida ama adduunyada hogaaminteedu see u socoto iyo weliba mas-uuliyadaha guud ee la wadaago gaar ahaan in la wadaago un maaha laakiinse loo wadaago si nabada islamarkaana siman dabcan sidoo kalena bulshada u noqoto mid waara mawduucaasaa sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka la qaatay waxaa la yidhaha global leadership ama sharing responsibilities afka qalaad lagu yidhaahdo sida caadada ahna mawduucaasi waxaa loo doortaa oo inta badan soo xula madaxweynaha markaasi hogaaminaya golaha guud oo sanadkan iyadoo weliba waxyaabaha cajiibka taariikhiga ay kamid tahay inay sanadkan hogaaminayso gabadh lagu magacaabo maria fernando spinoza oo iyadu hore uga ahayd wasiirka arrimaha dibadda waddanka ecuador dabcanna noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyay amaba hogaankii ugu horreeya golahani yeesho ee kasoo jeeda iyadoo haweenaya weliba wadamadaasi latin america dabcan markaa mawduucaasi waxaa xula qofka markaasi ka ah madaxweynaha amaba hogaaminaya golaha oo la tashanaya xogayaha guud ee qaramada midoobay islamarkaana iyo xubnaha kale muhiimka mawduuc baa laysla gartaa iyadoo xaalada adduunka la eegayo mawduucaasaa kadibna waraaqaha loo dirayo wadamada dunida ee kasoo qeyb gelaya ee lagu casuumaya ama waxaa la yidhaha invitationka loogu diraya loogu qoraa si ay iyaguna ugu soo saleeyaan ama ay ugu soo qutumiyaan khudbadooda ay ka jeedinayaan golaha guud u jeedinayaan cabdixakiin maxamuud sharwac weriyaha v o eda ee qeybta laanta afka soomaaliga oo haatan ku sugan magaalada new york oo ah meesha uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobey halkaad kala socoteen waa v o a washington haatanna waa xilligan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya wariyaheenna xuseen barre aadan
dunida islaamka toddobaadkan waxaa laga hirgeliyey mashruuc muddo badanba ay dadka muslimiintii gaar ahaan dadka xujaajta iyo dadka cimraysta ay sugayeen kaasoo ah tareen xawaaro badan oo xoog u socda oo isku xidhaya magaalooyinka barakaysan ee maka iyo madiine iyo magaalada jidda tareenkan xawaaraha ku socda ayaa waxa uu soo koobi doonaa wakhtigii loo kala socon jiray magaalooyinka maka iyo madiine iyo jidda taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan malaayiin xujaaj ah sida uu faahfaahinayo moxamed sheekh bashiir oo madax ka ah mid ka mida shirkadaha qandaraasyada ku qaatay dhisidda dhabbada xadiidka ama tareenka ee dalka sacuudiga mashruucan tareenka ee xarameynka waxa uu bilowday laba kun iyo toddobadiibuu bilowday ayaa aasaaskiisii ugu horreysay ayuu ahaa waxaana u ay ahayd inuu soo gabagaysmo laba kun iyo afar iyo tobankii marka waxoogaha buu dib usii dhacay waa mashruuc aada u weyn weeyaan tareenka dheereeya sacuudi carabiya waa tareenka ugu horreeyey ee laga hirgeliyo tareemo kale ayaa ka jira oo wadanka ka shaqeeya oo meelo kala jira sida bariga iyo bartamaha iyo waqooyiga ilaa xadka urdun iyo bartamaha laakiin tareenka u shaqeeya maka iyo madiina iyo jidda sii dhex maraya waa tareenkii ugu horreeyey ee casriga ee la aasaaso ama la sameeyo tareenkani inta badan u adeegi doonaa dadka muctamiriinta iyo dadka xujaata ah ee dhulka barakaysan imanaya ayuu inta badan u adeegi doonaa waxa uu adeegayaa sanadkii dad lagu qiyaasayo lixdan milyan oo qof ayuu adeegayaa waxa uu u dhib yareynayaa dadku masaafadii dheereyd ay kusoo daadayeen madiine iyo maka markii ay usoo kala socdaan ay xujaajta iyo dadka muctamiriintii ay labada magaalo kala gooshayaan jidda ilaa iyo maka wuxuu ku gaari karaa koob iyo labaatan daqiiqo meesha uu u soconayo maka ilaa iyo madiina iyo ilaa iyo jidda uu u soconayo wax ka yar saddex saacadood markii hore saddex gaar ahaan xajka oo kale iyo xilliga cumrada ay aada ku jirtay ramadaanta maka waxaa lagu yaqaanaa inay aad baabuurta ugu farabadato oo ay basas farabadaan waddooyinka xidhaan oo ay dadka cumrada iyo xajka ku yimaada aada ugu rafaadaan in ay gaaraan guryihii iyo hodheeladii ay degayeen taa waxay u sahlaysaa xujaasha aada ugu sahlaysaa udhib yaraynaysaa inuu qof waliba uu ka yimaado meeshii uu ama airportka ha noqoto jidda ee internationalka ama ha noqoto airportka madiina almunawara inuu ka yimaado oo uu si dhibyar kusoo gaaro isagoo daal iyo tacab fara badan dareenin inuu kusoo gaaro meelihii ay deganaayeen ee dhulka barakaysan marka dhinaca kale khubarada dhaqaalaha ayaa muujinaya in tareenkani uu fursad dhaqaale u abuuri doono dalka boqortooyada sacuudiga oo isagu isku dayaya in uu ka maarmo shidaalka sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan dalka sacuudiga horta waa deeqiyo dhabowday waa mashruuc in badan la maawilayey oo lacag badanna ay ku baxday marka mashruucani waxa uu noqonayaa mid fududayn kara ama qeybba ka qaadan kara inay dadka muslimiinta ee booqanaya goobaha barakaysan ee maka iyo madiina maka iyo madiina markaad eegto waa ilaa iyo afar boqol baa lagu qiyaasaa dhulkaana gawaadhi baa lagu kala tagaa waa dhul saxmad badan oo ay dadka muslimiintu markay maka tagaan haddana booqdaan madiina sidaa darteed wuxuu qeyb ka qaadanayaa fududeynta inay dadku tagaan goobaha barakaysan ee lagu cibaadaysa waxaa kale uu qeyb ka yahay sida aad sheegtay ballaadhinta guud ahaanba ee waddankan waxaa ka socda dhinaca dhaqaalaha marka la eego dardar baa ka socota marka wuxuu qeyb ka yahay ballaadhinta qalalka tareenada ee waddanka ee iminka xawliga ku socda dhinac kale marka laga eegana wuxuu u yahay dadka cibaadaysanaya isagaa uga amni badan marka la eego isagaa uga deg deg badan marka la eego gawaadhida isagaa uga raaxo badan marka waa mashruuc in badan la sugayey lala rajaynayo dee faa'iido badan in in laga helo waxaa la sheegayaa in halkaa shaqo abuur badan oo dhinaca dhaqaalahana ku kordhinaysa wax in laga helo oo dhalinyarada waddankanna loo sameeyo dhinacna dee waxay noqonaysaa horumarinta dhinaca isu socodka iyo isu gooshida dadka ayay qeyb ka noqonaysaa ay sahlaysaa marka waa mashruucii qeybka mashaariicda aada afka ku dhisatay ee waddanka ka socda inkasta oo dhowr jeeroo hore uu dib u dhacay haddana iminka akritaankii waa la furay waxaana la rajeynayaa inuu dhaqaalaha u kobciyo shaqo abuurkana uu qeyb ka qaato dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in shaqaalaha tareenkaasi ka shaqayn doona ay noqon doonaan boqolkiiba toddobaatan arrimaha kale xiisaha mudan ayaa waxaa ka mid ah iyada oo tareenkan ay dhiseen shirkado ka kala socda waddamada shiinaha iyo sbain kuwaasi oo aanay wax caqabada ku noqon sharciga dhigaya in dadka aan muslimka ahayn ay geli karaan magaalooyinka barakaysan iyadoo xad loo sameeyey intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha islaamka lagta dhegeysanaysaanna waa v o a washington waxaan ku sisaaqaynaa gebagabadii barnaamijyayga saaka iyo caalamkaasaad maqlaysaanna waa hee suuqaada fanaanka alla u naxariiste beer dilaacshe
lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ruux dhimasha jooga kullaalooma dheelo dhanta looma celiyo taahi ruux dhimasha jooga ullaalooma dheelo dhanta looma celiyo tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegeen dhabtaa hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegeen iga dhowr dhibaatada ragga lagumadheelewaayahay heestaasi alla u naxariistay fanaanka berdilacsha ayaa u dambeysay idaacadayda subaxnimo waxaa idinla socodsiinay anigoo maxamed cabdi jacfar kukaay iyo bashiir abikar dhammaan bahda v o n waxaa idin leedahay sidaas iyo subax wanaagsan
iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheheele
This program has come to you from the Voice of America, Washington.